halkani waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda v o a si toosa uga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee koob iyo soddonka iyo sagaal iyo tobanka mitirban efemyada geeska africa magaalooyinka qaarkood iyo caalamka o dhan ood nagala socotaan boggeenna internetka ee v o a somaali com
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa khamiis bisha maarso waa sagaal sannadka labada kun iyo toddobiyo tobanka idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idiin haya anigoo haaruun macruuf iyo maxamed cabdi xasan sandheere
qodobadaad idaacadayda saaka iyo caalamka ku maqli doontaan waxaa dhegaystayaal ka mida waraysi aannu la yeelanay mid ka mid a dhakhaatiir booqatay degmada ceelberde ee gobolka bakool iyo wixii ay ku soo arkeen
saacaddii aan ka deganay annaga saddex qof oo meydhaan ugu tagnay maanta saddex qofaa ku dhimatay shalay afar darlaad hal tii ka sii horraysay shan sidaasay dadku maalin walba ugu dhimanaayeen biyola-aantuna ay aad iyo aad u halakaysay
waxaa kaloon idiin haynaa xogayaha guud ee qaramada midoobay oo soo gebagabeeyey booqashadii uu ku tegay dalka kenya
waxaad kaloo maqli doontaan qodobo ay ka mid yihiin ciyaarihii oo aad u xiiso badan marka horese warkii caalamka
maxkamad ku taalla magaalada minneabolis ayaa ku xukuntay nin ka soo jeeda gobolka minnesota hal sano oo xariga maalintii shalay kadib markii uu ku hanjabay inuu qarxinayo masaajid daniel george fisher ayaa qirtay dembigaasi bishii nofembar waxaana uu sheegay inuu waraaqo handadaada u diray masjidka towfiiq islamic center oo ay ku tukadaan dad soomaali ah waxaana uu waraaqahaasi uu ku qoray handadaada ay ka mid yihiin inuu qarxinayo dhismaha iyo dadka soo galootiga ee ku jira masaajidka fisher oo konton iyo toddoba jir ayaa sheegay ayaa u sheegay dembi baarista inuu caraysnaa una caraysnaa muslimiinta tan iyo wixii ka dambeeyey weerarkii dhacay sebteembar koob iyo tobankeedii sanadkii labada kun iyo kowda waxaana uu sheegay inuu doonayo inuu ka hor istaago dadka muslimiinta inay masaajid ka dhistaan xaafadiisa kusimaa xeer ilaaliyaha gobolka minnesota ayaa sheegay xukunkaasi uu fariin u yahay inay ciqaab mutaysan doonaan dadka handadaada ama weerarada u geysta dadka kale iyadoo sababtu ay tahay diintooda
hay-adda sirdoonka dibadda maraykanka ee c i a ayaa shaaca ka qaaday inay ka walwalsan tahay dokumentiyo uu soo bandhigay bogga siraha faafiya ee wikileaks hay-adda ayaa dadka maraykanka u sheegtay inay aad uga taxadaraan waxaa arrintan ka iman karaa afhayeen u hadlay hay-adda c i ada ayaa arbacadii shalay diiday inuu faahfaahiyo inuu xaqiijiyo inay run tahay iyo in kale dokumentiyadan oo tiradooda gaadhayso siddeed kun toddoba boqol toddobaatan iyo kow waxaase uu sheegay inaanu shaki ku jirin waxa liiks uu arrintan ka damacsan yahay taasoo ah sida uu hadalka u dhigay inuu dhaawaco awoodda bulshada sirdoonku ay dadka maraykanka kaga ilaalinayso argagixisada iyo kuwa kale cadowga ah afhayeenka aqalka cad shon spicer ayaa isna arbacadii shalay muujiyey welwel daran isagoo warfidyenada u sheegay in sida uu hadalka u dhigay uu maraykanku dabageli doono kuwa sii deynaya macluumaadka aan dadka loogu talagelin
halkaad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga idaacadda voice of america washington howlwadeenno caafimaad ayaa shalay booqday degmada ceelberde ee gobolka bakool howlwadeennadan oo dayuurad ka raacay magaalada muqdisho ayaa sheegay inay soo arkeen xaalad daran oo halkaasi ka jirta waxayna sheegeen in maalin walba ay dad u dhintaan cudurro ay ka mid yihiin shuban biyoodka haddaba maxamed cabdi xasan sandheere ayaa ka waraystay arrimahaasi doctor caasha cumar kalbow oo ka mid ahayd howlwadeennada tegay ceelberde waxaana uu marka hore weydiiyey sida ay xaaladdu ahayd
aad iyo aad iyo aaday u cakarnayd xaaladda ceelberde saacaddii aan ka deganay annaga saddex qof oo meydhaan ugu tagnay maanta saddex qofaa ku dhimatay shalay afar darlaad hal tii kasii horraysay shan sidaasay dadku maalin walba ugu dhimanaayeen waan gartay imise dhakhtar baad ahaydeen amaba imise shaqaale caafimaad saddex dhakhtar iyo kalkaaliyayaal caafimaad halkaasoo laakiin waxaan ugu tagnay degmada waxaan ugu tagnay kalkaaliyayaal caafimaad oo fara badan ay leeyihiin dadkii ka baxay dugsiga caafimaadka ee magaalada muqdisho ayaa ka ah senior baramedic waxaan loo yaqaano ee kalkaaliyaal caafimaadka ka ka garab shaqeeya dhakhaatiirta oo aada u fara badan a jooga waan gartay yaa abaabulay socdaalkiina
socdaalkeenna waxaa abaabulay mas-uuliyiin hore iyo mas-uuliyiin hadda oo reer ceelbarde ah oo magaalada muqdishona la joogay qaarkoodna ay hadda magaalada nairobi joogaan waxaan abaabulka aabba u ahaa oo khaas si toosa u abaabulay ee wasiirkii hore ee maaliyadda xuseen cabdi xalane waan gartay marka markii aad meesha tagteen waad ii sheegtay in xaalado dhimasho aad aragteen iyo kuwo maalmihii ka horreeyey ee dhacayba maxaad bal haddaad sawir guud naga siisid amaba sawir cadaad naga siisid waxaad ku soo aragteen meesha meesha waxaan ku soo aragnay dad aad u soo ritay cudurkan shubanka u badan reer miyi dadka tuulooyinka ku xeeran degmada ceelbarde biyo la-aantuna ay aada iyo aada u u halakaysay shubankuna wuxuu ahaa shuban noocan loo yaqaano water diareya oo marmarka qaar xataa koleraha u positive sheegayo qaar dhowraho rapid test examkan deg degaa loo sameeyey waxay sheegeen xataa positive colera inkastoo aan aada loogu kalsoonaan karin in sambalada qaarkood shubanada qaarkood nairobi loo diraa ee lasoo baaraana wax fudud ma aha marka calaa kulli xaal annaga waxaan xooga saarnay inaan ka daweyno inaan siinno waxyaalihii shubanka joojinaya haday ahaan lahayn wixii fuqbaxa iyo wixii derbiga dilaya labadaba waxaa kaloo muhiim ahaa safarkeena aan ugu tagnay inaan faleebo iyo antibiotic iyo ugeyno howlaha xanuunka iyo shubankaba lagu joojinayo inaan barno waxyaalo noo nolo kutabaran karaan inta aysan daawada haysanin oo caadi ah waxaa ka mid ahayd kalkaaliyayaashii caafimaadka iyo qolyihii caafimaadka dhakhtar wax dhakhtar horta ugumaanaan tegin degmada waxaan aada ugu baraarujinay inay samaysan karaan waxaan maadadan loo yaqaano o aresta oo soo celisa fuuqbaxa gacantooda ay ku samaysan karaan waxay haystaan biyaha caadiga ah oo laga keeno lagu keeno hab ganacsi ah ama biyaha yarkaahe u yaalla wasakda inay karkariyaan markay karkariyaan kadibna ee o rs ay iyaga samaysteen oo kala samaystaan si fudud halkii litaro biyo ahba inay ku daraan saddex qaadoo cusbo ah iyo hal qaadoo sokor ah kaga filan o rs inta ay ka helayaan o rsta caadiga ahayd ee dhakhaatiirta ay u keenayan bahda caafimaadka waxaa kale intaan ku wacigelinay inay shubanka ku joojin karaan iyo mataga tirada badan leh biyaha bariiska inay dadka cabsiiyaan oo biyo fara badan intay bariiska ku kariyaan biyaha caday bariiska kasoo baxa iyagoo kulul sida shaahi oo kaleeto ay dadku u cabaan waxaan kaloon aada ugu baraarujinaan maanta kusoo wacigelinaan soo barnay in biyaha markay wasaqdoodu zaa'id tahay intaanay karkaris aadin inay maryaha ku shaandheeyaan oo maryuhu waxay ka caawin karaan inay reebaan waxyaalaha culculus molekolada loo yaqaano molekolada heviga ah oo culus waa reebaysaa maradu marka mara nadiifa sida cimaamadaho kale waxaan soo barnay laba cimaamadood in la iskor saaro lagu shubo biyihii waxaa haraya wasaqaadi fara badan oo xataa jeermi ku jiro inta nadiifka waxay soo hartay markaa la karkariyo oy sidaas isticmaalaan runtii way soo dhaweeyeen aadayna ugu farxeen waxay noqotay waxyaalo la yaala oo ka dabari kara inta aan kasoo gaarisiin karno daweynka ay u baahan yihiin waan gartay marka ugu dambeyn waxaad ii sheegtaa dawadii aad geyseen iyo dhibaatadii meesha ka jirtay ma isla ekaayeen ma kala weynaayeen gargaar dheeraada dabcan meel walba way u baahantah wax ka jiraan laakiin ceel berde ma ma u baahan yahay bal bal arrimaha iga iiga sheekay aad iyo aad iyo aaday ugu baahan yihiin islamana ekayn ma mana soo buuxin karin mana u dhoweyn karin laakiin wax la-aan ayay dhantay waxaa kaga filnayd aqoonihii aan aan afka ka barnay oo aan niri nuucan u noolaado oo nuucan sameeya daawooyinkana siduu ra-iisul wasaaraha dalka xasan cali khayre ku ku booriyay dadka oo uu yidhi qof kastoo soomaaliya waxaa xil ka saaran inuu ku baxo arrintan taasa annaga horta na waday oo aada noo baraarujisoon u sameyneynay warkii ra-iisul wasaaraha waa inayna kala joogsanin oo la wadaa balse waxaa mushkiladda ka jirta transportka daawada la waday iyo transportka wax surgama ma ahayn habkii lagu gaarsiin lahaa dawooyinka noocaasa iyo waddooyinkii loo marin lahaa in laga munaaqashado laga laga fikiro
taasi waxay ahayd doctor caasha cumar kablow oo ka mid ahayd howlwadeenno caafimaad oo booqday maalintii shalay degmada ceelberde ee gobolka bakool
isla arrimahaas inuu ku jirnaay qaramada midoobey ayaa ku qiyaastay in toddobiyo toban milyan oo qof ay gaajo ku hayso sagaal waddan xogayaha guud ee qaramada midoobey antonio guteres ayaa ugu baaqay bulshada caalamka inay taageero u fidiso waddamada bariga afrika wariyaha v o eda maxamed yuusuf ayaa warbixinta nooga soo diray nairobi waa kan haruun macruuf oo inoo soo jeediya
xogayaha guud ee qaramada midoobe antonio guteres waxa uu soo gebagabeeyey booqashadii uu ku tegey dalka kenya waxaana arbacadii shalay uu ka digey in bariga afrika ay ku soo fool leedahay macluul iyo inay xaaladdu sii xumaato haddii aan la qaadin tallaabooyin wax looga qabanayo qalalaasaha ka dhashay abaaraha soomaaliya waxay qarka u saaran tahay macluushii labaad in ka yar lix sano waddanka koonfurta suudaanna waxay meelo ka mida waddankaasi kaga dhawaaqday macluul iyadoo dowladda kenyana ay ku dhawaaqday meelo ka mida waddankaasi inay ka jirto masiibo qaran dalka etoobiyana in ka badan toban milyan oo qof ayaa la seexanaya gaajo guteres waxa uu madaxweynaha kenya kala hadlay xaaladda dalka koonfurta suudan iyo weliba qalalaasaha bani aadminimo ee waddankaasi ka jira we had the opportunity to discuss uh, and again to find uh, an identity uh, points of view on how to create the conditions for South Sudan to have an inclusive dialogue leading to a true peaceful settlement of the problems that South Sudan faces and at the same time with the uh, waxaan hellay ayuu yidhi fursad aan kaga wada hadallo kuna ogaano isla markaana ku aqoonsanno fikradaha ku saabsan sidii koonfurta suudaan looga abuuri lahaa duruufihii saamixi lahaa wadahadallo loo dhan yahay oo dhaca kuwaasi oo horseeda xal nabadeed oo laga gaadho mushkiladda iyadoo gargaarka bani'aadminimo loo furayo dhammaan meel kasta oo waddankaasi ka mid ah si loo gaadhsiiyo xogayaha guud ee qaramada midoobey waxa uu sheegay in dagaalada socda bililiqo iyo weliba caqabado ka hor gudban gargaarka bani'aadminimo inay boqon gooyeen in gargaarka la gaadhsiiyo kuwa sida aadka ugu baahan ee ku sugan suudaanta koonfureed taasina ay halis gelisay noloshii in ka badan hal milyan oo qof guteres waxa uu sheegay in dadaal weyn loo baahan doono sidii loo soo afjari lahaa xiisadda siyaasadeed ee waddankaasi taasina ay horseedo in la khafiifiyo dhibaatada ka taagan dhinaca bani'aadminimada ee haysata dadweynaha suudaanta koonfureed We are not yet there. We still have many incidents taking place, many fighting taking place, many problems taking place. But the risks of genocide have considerably diminished. Uh, and I'm hopeful that with this unity of work, with African leadership, IGAD, African Union, and UN, we will be able to move in the right direction.
waxa uu yidhi weli halkaas ma aynaan gaadhin shilal badan ayaa socda dagaallo badan ayaa dhacaya iyo weliba dhibaatooyin laakiin halistii uu ku dhici lahaa xasuuq way yaraatay waxaanan ka rajo qabnaa ayuu yidhi iyadoo la adeegsanayo midnimada ka dhaxaysa hoggaanka igaad midowda afrika iyo qaramada midoobay inaan jihada saxda ah u dhaqaaqi doonno annagoo ka dharagsan caqabadaha waaweyn ee jira toddobiyo tobanka milyan ee u baahan gurmadka degdega ah ee ku nool bariga afrika saddex meelood oo meel waxay ku sugan yihiin soomaaliya waxayna u dhigmaan kalabadh dadweynaha waddanka laakiin roob yaraan iyo colaadaha socda ayaa sii xumeeyey xaaladda bani'aadminimo ee soomaaliya guteres waxa uu soomaaliya booqday maalintii talaadadii halkaasi oo uu sheegay inay xaaladdu tahay mid aad u cakiran Having witnessed the deadly combination of conflict, hunger, and of disease caused by uh, the continued struggle uh, of Somalia to be able to defeat Shabab, uh, to end uh, terrorism, and to create the conditions for peace to be reestablished. But uh, with drought that has had a devastating impact in the economy and in the lives of the Somalis.
waxa uu yidhi waxaan soo arkay waxyaabo badan oo isbiirsaday oo ay ka mid yihiin colaad gaajo iyo cudurro kuwaas oo ka dhashay dagaalka sii socda ee lagula jiro al-shabaab iyo soo afjaridda argagixisada waxaan soo arkay ayuu yidhi dadaalka loogu jiro sidii nabadda loo yegleeli lahaa waxaa jirta ayuu yidhi abaar culus oo ragaadisay dhaqaalihii iyo nolosha dadka soomaalida ah xaaladahan masiibada waxaa weheliye ayuu yidhi cudurrada shubanka iyo daacuunka oo aad u faafaya kuwaasi oo dadka dhibaatooyin badan gaadhsiiyey waxaa cad ayuu yidhi sida loogu baahan yahay kaalmada beesha caalamka xilligan hay-adda qaramada midoobe u qaabilsan qaxootiga ee u h c r waxay sheegtay inay u baahan tahay in ka badan siddeed boqol oo milyan oo dollar si wax looga qabto qalalaasaha soomaaliya keliya
aad buu umahadsan yahay aroon macruuf oo noo soo koobay warbixintii wariyaha v o eda maxamed yuusuf oo inooga soo diray magaalada nairobi
halkaad weli nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee voice of america baarlamaanka midooda yurub ayaa toddobaadkan u codeeyey in dadka u dhasha dalka maraykanka lagu soo rogo inay fiisa u qaataan si ay u tagaan dalalka xubnaha ka midooda yurub baarlamaanka ayaa arrintan u gudbiya guddiga fulinta ee midooda yurub waxaana uu dhaqan gelayaa kowda bisha may ee sannadkan haddaba haddii arrintan ay dhaqan gasho sidii ayay u saameynaysaa xiriirka ganacsi iyo ka bulsho ee u dhexeeya yurub iyo maraykanka warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa inoo soo diyaariyey soona jeedinaya maxamed cabdi sandheere
codaynta baarlamaanka midowda yurub uu u codeeyey in dadka maraykanka fiise lagu soo rogo ayaa dhaqan galaya kowda bisha may haddii labada dhinac ilaa xilligaasi ay wax isla meel dhigi waayaan inkasta oo go'aankan fulintiisu ayna khasab ahayn haddana midowda yurub ayaa tallaabadan u qaaday si uu maraykanka ugu cadaadiyey inuu ka noqdo tallaabo sannadkii kii uu fiise ugu soo rogay shan waddan oo midowda yurub ka mid ah dalalka bulgariya krowaashiya qubrus poland iyo romaniya kuwaasoo dhammaan xubno ka a midowda yurub ayaa ah shanta dal ee arrintani ay saamaysay midowda yurub iyo maraykanka ayaa in muddo a arrintan dood ka lahaa toddobaadkan ayaana midowda yurub uu go'aansaday in isna uu dadka maraykanka fiise ku soo rogo maxaa haddaba go'aankan midowda yurub xilligan ku soo beegay waa kan cabdi cumar cali oo aqoon u leh arrimaha yurub kuna sugan magaalada london maxamedow runtii waa ku salaamaya adiga iyo dhammaan dhegeystayaasha v o a xilligan waxaan qiyaasayaa kolley aniga shaksiyaan inay kusoo beegtay maadaama siyaasaddii maraykanku ay soo xorxirmayso uu maraykanka donald trump uu soo rogay wadamo badan inuu ka joojiyo sida hadda lixda wadan oo kusoo rogay inay soo gelitaankooda uu ka joojiyo wadanka maraykanka iyadoo loo arko runtii yurub ay u aragto de waad la socotaa hadaladii intii hadda trump uu meesha qabsaday dhex maray sida jarmalka oo kale iyo wadamada yurub ka mida oo badan taasi runtii waxay keenaysaa waxoogaa waxaad umalaysaa meesha inuu xumaanayo calaaqaadkii maraykanka iyo yurub taasuna waa midda keenayso in lasoo fago wax kasto oo horey u jiray ama ciladihii horey u jiro o dhan in lasoo baaro oo miiska lasoo saaro oo la wada xisaabtamo go-aankan midowda yurub kadib ayaa isweydiintu waxa ay tahay sida ay dowladda maraykanku u aragto go-aankan waa kan murshid baaruud oo xisbiga jamhuuriga ka tirsan kuna sugan gobolka minnesota bismillah arrintan oo kale maraykanku hadda priority uma haasaad hadda maamulka hadda hayo talada iyo xildhibaanada hadda wadanka maraykanka shaqada haya midna oo hal xisbiya waxaad moodaa inaysan u arag arrin muhiim u ah hadda arrimaha iyagu ay la dhiilgaraynayaan sababtoo ah haddii xataa arrintan hirgasho waxaan aaminsanahay in maraykanku ay yani arrintaas hadii ina inay haddii awoodda saaraan ay ku khasbi karaan midooda yurub in uu danaha maraykankana ay ogolaadaan yurubna ay teeda ay ka tanaasusho sababto a horey bay arrimo noocaas oo kale xag dhaqaala ah iyo xag siyaasadeedba lasugu qabtay inta badanna waxaa dhacday inay yurub welibana yurubta galbeed inta badan ay ka tanaasusho iyadoo maraykanku yurubta bari oo u badan wadamada kusoo rogay fiisaha aynu u arag inay wax dhaqaalaha xidhiir ay la leeyihiin ama siyaasada ama military ahaan haddii maraykanku una xidhiir dhaqaale oo adag la lahayn dalalka bariga qaaradda ku yaala oo ah kuwa uu fiisaha ku soo rogay waxaa hubaalah inuu xidhiir ganacsi iyo mid bulsho oo adag la leeyahay dalalka ku yaala dhinaca galbeed ee qaaradda sida ayay haddaba noqonayaan xidhiidhadaasi haddii uu dhaqan galo sharciga sheegaya in dadka maraykanku ay fiisa u qaataan dalalka midowda yurub xubnaha ka ah waa kan mar kale cabdi cumar walaalow horta saameyn weyn oo aada u ballaarinaya arrintaasi ku yeelanaysaa maxaa yeelay dad badan oo maraykanka ayaa halkan yimaado wadamadan yurub waxaa la qiyaasaa in ilaa iyo saddex iyo toban milyan ay sanad kasta yimaadaan oo maraykan inay yimaadaan wadamadan yurub haddii ay ganacsi tahay iyo haddii ay tahay dalxiisba taa beddelkeeda waxaa sidoo kale yurubiyan badan oo hadda yurub waa waa wax aada u ballaarnay iyaga laftirkoodu oo european union kuma aha hal dowlad iyo laba dowladood waa sida la socoto waa labaatan iyo sideed dowladood marka lagu daro maxay ahayd britain oo hadda iyadu isku qaban qaabinayso inay ka baxdo yurub wadamadaasuna iyaguna haddii ay dhaqaalaha noqon lahayd iyo haddii ay dalxiis noqon lahayd isku socod aada u ballaaran ayaa jiro runtii haddii ay istaagaan isu socodkaasna oo hadda yurub eedda saarayso maraykanku inuu leeyahay eedda ugu badan oo isagu kala doortay inuu maxay ahayde dad yurubiyaanna uu yidhaahdo visa laana kusoo geli karaan kuwa yurub ka midana uu yidhaahdo viisaha soo qaataan taasuna waxay keenaysaa in maxay ahayde dhaqaalihii dalxiis kasoo geli jiray yurub hadday tahay iyo haddii maraykanka ay tahayba oo hoosu dhac ballaaran ku yimaada labada dhinac ee maraykanka iyo midowda yurub ayaa haysta laba bilood oo arrintan ay iskula meel dhigaan sidaynu soo sheegnay go'aankani ma aha mid ku khasbaya in dhammaan dalalka midowda yurub ay wada fuliyaan waxaase uu tijaabinayaa heerka uu miradhal noqon karo cadaadiskan uu midowda yurub doonayo inuu maraykanka saaro
waa tahay maxamed cabdi xasan sandheere ayaa inala socodsiinayey warbixintaasi halkaad weli nagala socoteen waa laanta afka soomaaliga idaacadda voice of america washington haatanna dhinac ciyaarahaynu gelaynaa dhegaystayaal waxaa ciyaartan falanqaynteeda inoo haya haaruun iyo masacde
waayahay dhegaystayaal kusoo dhowaada haatanna barnaamijkii ciyaaraha oo aynu ku faaqidayno ciyaarihii dhacay xalay ee ku saabsanaa horyaalka kooxaha qaramada yurub waxaa khadka telefoonka ku jira magaalada minneabolis wariyahayaga maxamuud masxade oo si toosa ula socday ciyaarahaasi maxamuud bal noo qaadaa dhig ciyaaraha xalay dhacay haarun aad baad umahadsan tahay laba kulan ayaa dabcan xalay koobka qaaradda yurub ee champions league loo yaqaano laiskaga hor yimid oo kooxuhu ay ciyaarayeen kulan waxa uu dhex maray brusia dortman iyo benfica oo dortman afar iyo bar ayay ku badisay laakiin kulankii la yaabka oo dunidu ay sugaysay haaruno waxa uu ahaa kii dhex marayey kooxaha barcelona iyo b s g oo kale ah wadamada spain iyo faransiiska rugtii hore afar iyo eber ayay kusoo badisay kooxda b s g dadkuna badi waxa ay lahaayeen ma ay dhici karayso inay barcelona afar iyo eber ka timaado markii ugu horreysay oo taariikhda kubadda cagta ciyaar afar eber kooxi ku badiso ayay noqotay xalay oo koox kale ay kasoo noqotay taariikhda hore umaanay dhicin barcelona ciyaartii hore bilowgiiba dardar bay la soo gashay saddex daqiiqay gool ku dhalisay gool kale ayay haddana heshay oo labii eber bay kambiyadii ku martay way soo noqotay gool kale oo saddexaad bay dhalisay laakiin edison cavani ciyaaryahanka la yidhaahdo oo b s g ayaa waxa uu dhaliyay gool malaha ahaa kii geerida oo barcelona ku qasbayay meesha ee gool keliya raadinaysa inay saddex gool la timaado si ay ciyaartaasi usoo baxdo ciyaartii way soo gabagabowday oo sagaashankii daqiiqo laba daqiiqo oo keliya iyadoo ka dhiman tahay ayaa ciyaaryahan neymar bluzion dhaliyey rigoore ayuu ku xijiyey sagaashankii daqiiqo oo wax yar lagu darayna goolkii guusha ayay heshay kooxda barcelona oo lix iyo hal ayay haruna ku badisay marka waxyaabaha xusida mudan ayaa waxay tahay taageerayaashii barcelona ee garoonka joogay dhammaantood farxad bay la ooyinayeen isma aanay jirin cid garoonka joogtay oo markii kooxda b s g ee goolka dhashatay filaysay inay barcelona ceelkaa dheer kasoo noqonayso waxaa kaloo la yaab lahaa wariyaashii tabinaya ciyaaraha weliba janaal kambitiga la yidhahdo kale oo gary lineker iyo stephen girard michael owen iyo rio ferdinand ay fadhiyeen goolkii markuu dhashay guusha iyagiiba isceli waayo orod meeshii ka bilaabay marka waad dareemaysay qiirada ay ciyaartaasi lahayd waa gartay dhinaca haddaan ka eegno taageerayaasha kooxda baris san german iyo ciyaaryahanadooda iyagu say u qaateen guuldarada laxaad kale xalay soo gaadhay waxaa la arkayey oo kaamerooyinku ay qabanayeen macalinkii kooxda watay ninka la yidhaahdo imry oo isagu aad mooda inay fallaari wadnaha kaga dhacday sida uu noqday indhihiis siday noqdeen wuu dhaqaaqi kari waayey dhinaca kale ciyaartooydii b s g halkan maba aanay filaynin weliba goollo fara badan bay iska khasaariyeen oo dimaria oo kale iyo edison cafani goolhaya ayay ula tageen banoniga way ka dhalin waayeen waa guuldaradii sida laleeyahay ugu xumayd abid ee ka dhacda ciyaar kubadda cagta oo weliba in muddo lix daqiiqo ka yar ay kooxi saddex gool ku dhaliso ay sidaasina guul ku hesho waa gartay marka su-aasha ugu dambeysa maxamuud waxa ugu weynee dhinaca sboortigu ay ciyaartan ka kororsan karaan maxay ahayd waxyaabaha laga kororsanaya haaruna waxaa ka mida in ciyaarta kubadda cagta aysan ahayn oo keli ah xirfad iyo aqoonis kubadeed laakiin marar badan ay u baahan tahay ad adayg iyo weliba isku kalsoonaan aada nafsadaada ku kalsoon tahay inaadan marna niyad jabin oo inta sagaashanka daqiiqo oo ciyaartu ay socoto aan lagaa badinin ilaa iyo inta arbiter uu frimbiga ka yeerinayo barcelonana waxaad moodaa inay sidaa isku soo dhaarsatay oo iyadoo saddex gool lagu leeyahay oo looga baahan yahay inay saddex gool dhaliso ciyaartana ay lix daqiiqo ka yar ka harsan tahay ay weli waxay u dagaalamayeen niman badinaya oo kale marka kalsooni iyo isku kalsoonaanta in ay wax walba ka muhiimsan tahay casharkaas ayaa laga baran karaa haruno
aad iyo aad bu mahadsan yihin haaruun macruuf iyo maxamuud masacad oo noo falanqaynayay ciyaarihii xalay dhacay oo ugu muhiimsanayd ciyaartii dhex martay baris san german iyo kooxda barcelona halka aad ka dhegaysanayseena waa v o a washington subax walba kuwaa barisa idaacadda subaxnimo ee v o a mawjadaha gaagaaban ee sagaaliyo tobanka shan iyo labaatanka iyo sagaaliyo afartanka mitriban warar sugan iyo warbixinno xiise leh ka dhegaysa idaacadda v o a maalin walba lixda iyo barhka subaxnimo wararka iyo warbixinnada siyaasadda dhaqaalaha iyo ciyaaraha iyo qubanayaal kaleba kala soco idaacadda galabnimo ee v o a xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xulah ka dhegaysa v o a maalin walba afarta galabnimo haweyska washington martida mikrofoonka faaqidaadda toddobaadka caafimaadka iyo qoyska intuba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxay idaacadda fiidnimo ee v o a kala soco mawjadaha gaagaaban ee sagaaliyo tobanka labiyo labaatanka iyo shan iyo labaatanka mitriban barnaamijyo iyo wararta faftiran ka dhegaysa idaacadda fiidnimo ee v o a aweysiin walba toddobada iyo siddeedda fiidnimo soomaaliya waxay gelaysaa marxalad cusub wararka iyo waraysyadii ugu dambeeyey oo waafi ah kala soco idaacadda v o a subax wanaagsan markii la dhegeystayaal haatanna haarun aan ka codsada wararkii caalamka kuwoodii ugu doorkana haarun mahadsanid maxamed maxkamad ku taalla magaalada minneabolis ayaa ku xukuntay nin ka soo jeeda gobolka minnesota hal san oo xariga maalintii shalay kadib markii uu ku hanjabay inuu qarxinayo masaajid daniel george fisher ayaa qirtay dembiga bishii novembar eenu soo dhaafnay wuxuuna qirtay inuu waraaqo u diray masaajidka lagu magacaabo towfiiq islamic center oo ay ku tukadaan dad soomaaliya waxa uu waraaqahaasi ugu hanjabayay inuu qarxinayo masaajidka iyo dadka ku jiraba kusimaha xeeralyaha gobolkaasi ayaa wuxuu sheegay in arrintan fariin u tahay dadka dadka kale handadaya iyadoo iyagoo taasi ay sabab uga dhigaya diintooda hay-adda sirdoonka ee dalkan maraykanka ee c i eda ayaa shaaca ka qaaday inay ka walwalsan tahay dokumentiyo uu soo bandhigay bogga siraha faafiya wikileaks hay-adda ayaa dadka maraykanka u sheegtay in aada uga taxadaraan waxaa arrintan ka iman kara afayeen u hadlay hay-adda c i eda ayaa arbacadii shalay diiday inuu faahfaahiyo inuu xaqiijiyo inay run yihiin iyo in kale dokumentiyadan oo tiradood gaarayso sideed kun toddoba boqol toddobaatan iyo kow dokumenti waxaase uu sheegay inuu aada shaki waxa uu sheegay inaanu shaki ku jirin waxa wikileaks oo arrintan ka damacsan tahay taasoo ayuu yidhi sidau hadalka u dhigay inuu dhaawaco awoodda bulshada sirdoonka ay dadka maraykanka kaga ilaalinayso argagixisada iyo kuwa kale ee cadowga aad iyo aad baad mahadsantahay haaruun macruuf haatanna dhinacii kaalimaha heesaha ayaynu tegaynaa aan soo qabto heesay qaada fanaanadii alla u naxariiste saada cali warsame
heestaasi allahu naxariistay fanaandii saada cali warsame ayaanu ku soo xidhinaa idaacaddii subaxnimo waa anigoo haruun macruufa iyo maxamed cabdi xasan sandheere oo idin leh nabadgeliyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.